halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal arooryo suuban bisha barakaysanay rabadaan ayaanu ku guda jirnaaye sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saaka waa shan iyo toban maarso saacadda afrikada bari xaggiina waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idinla socodsiinaysa idaacaddeenna anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkeen idinkugu hayno waxaa ka mid ah tartankii qur-aan akhriska ee bisha barakeysan ee rabadaan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay kusoo gabagabaysay magaalada muqdisho waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa qofku ugu horeeyay wuxuu ku guulaystay ilaa labaatan kun oo doolar marka labaatan kun oo doolar waxaa ka qiimo badan maxaa la lahay sharafka iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyey maxaa la lahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macalinkiisa waalidkiisa gobolka uu u tartamayey
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan qodobo kale oo uu ka mid yahay haweenka ku dhaqan magaalada baydhabo ee ganacsiga yaryar heesta oo helay maalgelin dhaqaale qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaan guud ahaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamkoon idiin akhriyo dowladda maraykanka ayaa jimcihii shalayta waxa ay ciirisay safiirka dowladda koonfur afrika u fadhiyey magaaladan washington d c kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ku eedeysay inuu yahay siyaasi hurinaya isirnaceeb xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in danjiro ibraahim rasuul oo hadda kadib aan laga soo dhoweyn doonin wixii haatan ka dambeeya maraykanka isagoo ugu yeeray inuu yahay qof naceebka maraykanka iyo madaxweyne donald trump qaba rubio ayaa bartiisa ekiska waxa uu ku yiri safiirka koonfur afrika ee maraykanka mar dambe lagama soo dhoweynayo dalkeenna ma jirto wax aanan kala hadli karno sidaas daraaddeedna waxaa loo aqoonsaday shakhsi aan garaado lahayn amaba bersone nan garata madaxweynaha hore ee dalkan maraykanka ee hayay meertadii hore madaxtinimo dalkan joe biden ayaa warqadda danjiranimo ka guddoomay rasuul saddex iyo tobankii bishii janawari sanadkan sida ku cad bogga internetka ee safaaradda south africa ee maraykanka waxayna ahayd markii labaad ee rasuul uu noqday danjiraha koonfur afrika ee washington ma jirto wax war ah oo arrinkan ku saabsan oo weli ka soo baxay dhinaca koonfur afrika xiriirka maraykanka iyo koonfur afrika ayaa bilihii dhowaa ahaa mid soo xumaanayay maamulka madaxweyne donald trump ayaa dhowaantan ka jaray waddankaasi south africa kaalmada dhaqaale oo uu siin jiray islamarkaasina waxa uu ku eedeeyey in ay si sharci darro ah dhulka oo ay uga qaaday dad aan caddaan ahayn ee leh iyagu laga tirada badan yahay eedeymahaasi oo ay beenisay dowladda koonfur afrika iyaduna diblomaasiyiinta ugu sarreeya dalalka laysku yiraahda g n ayaa jimcihii shalayto waxa ay ruushka ugu baaqeen inuu aqbalo xabajoojinta uu maraykanku soo jeediyey si markaasi loo soo afjaro dagaalka ruushka iyo ukrein haddii markaasi sidoo kaleetona uu sameyn waayo sidaasi uu wajihi doono cunaqabateyn dheeri ah wasiirada ayaa sheegay in ay ka wada hadleen tallaabooyin dheeraad ah oo lagu cadaadinayo ruushka haddii uu diidana heshiiskaasi kuwaasi ah oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn cusub oo la saaro xadidaada qiimaha shidaalka iyo taageerada dheeriga ah ee la siinaya ukrein in halkeedii laga sii wadi doono bayaanka g n ay soo saareen ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalkaasi ay adkeenayaan taageeradooda shuruud la-aaneed ee ukrein si ay markaasi isaga difaacdo midnimadeeda dhuleedna u difaacdo jiritaankeeda xorriyadeeda iyo madax bannaanideedaba bayaankaasi ayaa ammaanaya xilli kremlinkana uu sheegay in ay wax badan weli ka dhiman yihiin si loo gaaro heshiis xabajoojin ah taasi oo muujinaysa in moscow aysan si buuxda u aqbali karin hindisaha maraykanka aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyana waxa ay xaqiijiyeen in ergeyga gaarka ah ee maraykanka ee donald trump madaxweynihiisa steve woodcof la yiraahdo uu khamiistii la hadlay madaxweyne valadimir putin jimcihiina xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco robio ayaa isna sheegay in saraakiisha maraykanku ay kulan la yeelan doonaan markaasi wafdiga witfof oo kusoo laabanaya washington si ay markaasi si dhow u falanqeeyaan mowqifka ruushka loogana wada tashado tallaabada xigi karta ee la qaadi karo warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington haddii aan ku horumarno tartanka sannadlaha ah ee qur-aan akhriska ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana tartamayaasha ka qayb galay oo ahaa kuwo heer maamul goboleedyo ah min afar xubnood ay markaasi kala matalayeen waxa uuna ahaa mid ay ka wada qayb galeen dhallinyarada tartanka ee wiilal iyo gabdho u tartamay xifdinta qur-aanka kariimka waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta ee awqaafta dowladda federaalk ee soomaaliya saalax shariif sayid cali uu uga waramay arrimaha tartankaasi iyo sidii uu kusoo gabagaboobayo gabagaboobayba nuur xasan nuur bukhaari tartankan iyo sidii ay dowladda u qabatayba
waxaa sanadkii saddexaad si joogto ah u socda tartankii qur-aanka kariimka uu taabagelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayna qabanaysay dowladda xukuumadda danqaran tartanka wuxuu kasoo bilowdaa dowlad goboleedyada ayaga maxaa la lahaay tartan loo kale ay soo qabtaan intii kusoo guuleystay ayaa waxay usoo gudbaan tartanka qaranka marka tartankan maxaa la dhahay waa sanadka saddexaad oo maxaa la dhahay joogto ah marka sanadkanna wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan oo aad u qiimo badan marka dhammaan maxaa la dhahay ardaday timid ee maamul goboleedyada ka yimid ayaa ku tartamay marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartankan in sanadada soo socda uu ka xiiso badnaan doono haddii ilahay idmo sanadkan waayo marka tartamayaasha ka qayb galay imise ayay ahaayeen
tartamayaasha waxay ahaayeen marka koowaad tartamayaasha kala socda dowlad goboleedyada maamulka khatimo state iyo gobolka banaadir marka maxaa la dhahay dowlad walba ilaa afar qof ayaa ugu qaybgelaysay oo afarta qof ugu horeysa ah marka tartankan wuxuu ahaa tartan wiilashii gabdhahaba ka dhexeeya oo maxaa la dhahay si haddii loo fiiriyo wiilashii gabdhaha ku tartamayey si haddii loo fiiriyo dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayuu u dhexeeyey tartanka marka tartan soomaaliya maxaa la dhahay guud ahaan ayuu ahaa sanadada soo socdana waxaan rajaynaynaa tartanka inuu soomaaliya sii dhaafo ilaa maxaa la dhahay east africa gobollo maxaa la dhahay east africa ay kasoo qayb galaan oo uu noqdo tartan caalami ah hadda waxaa lagu tartamaya xifdinta qur-aanka kariimka iyo tajwiidkiisa laakiin sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa insha allah in lagu soo biiriyo tafsiirka qur-aanka kariimka axkaamta maxaa la dhahay sanadkanba kitaab maxaa la dhahay tafsiir lahay oo tajwiidka ka hadla ayaa ku jiray tartamada marka waxaan rajaynaynaa insha allah tartanka sanadba sanadkii ka dambeeyay inuu kasii xiiso badnaado waana tartankii ugu horeeyay noociisi away oo soomaaliya ka dhaca haddii waayadii hore ay qaban jireen maxaa lalahay jamciyaad iyo dad loo kale ay qabanayeen waxaa sharaf aada u weyn ah in maxaa lalahay dowladda soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tartankii ay taabageliyaan ay hormuud ka ahaadaan waa wax aada loo bogaadiyo aada u weyn way waayo marka dhanka abaalmarinada iyo sida loo kala guulaystay haddii aad noo soo koobto
abaalmarinada maxaa la dhahay waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa labaatan kun oo dollar marka labaatan kun oo dollar waxaa ka qiimo badan maxaa la dhahay sharafka iyo qiyamka iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyey maxaa la dhahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macalinkiisa waalidkiisa gobolka uu u tartamayey marka kan ugu horeeyay labaatan uu ahaa ilaa toban iyo shan toban kun saas ayay ahayd marka maxaa lalahay abaalmarin qaali ah ayaa la guddoonsiiyey waxaa ku guuleystay wiil kasoo jeeda degmada buur hakaba burhakaba maxaa lalahay waxay ku guuleysteen tartan oo hay-ado kale ay qabteen oo arkaya igoo ku guuleystay sida salaam foundation camal marka maxaa lalahay burhakaba waa sanadkii labaad oo ay si maxaa lalahay ay ugu guuleysanayaan waaye marka waxaa kasoo jeedaan wayna dad ahludiin ahlu sharaf ah marka burhakaba in lala tartamo oo soomaalida kale ay la tartamaan aan rajeynayna insha allah oo qur-aanka lagu tartama tartanka wuxuu kaloo xiisa kusii lahaa sanadkan xafladda abaalmarinta waxay ka dhacday madaxtooyada qaranka ardadaas guuleystayaasha ah waxaa lagu abaalmariyey madaxtooyada qaranka madaxweynaha ay la afureen maxaa lalahay madaxweynaha ayaa ay la sheekaysteen madaxweynaha ayay maxaa lalahay gacantiis madaxtooyada qaranka uu ku abaalmariyey waa markii ugu horreysay oo madaxtooyada qaranka soomaaliyeed xaflad noocan ay ka dhacda waaye marka insha allah waxaan rajaynaynaa maxaa lalahay in dadaalada qur-aanka aan sii laba jibaarna dowladda xukuumaddan qaran waxaa ka go-an in diinta ay u khadmaysa oo maxaa lalahay afkaarta qaldan sida khawaarid iyo waxyaabaha maxaa lalahay waddanka maxaa lalahay dhibaatada ku hayana laga hortaga bulshadana maxaa lalahay diintooda loo haga ayaa naga go-an
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo owqaafta dowladda federaalk ee soomaaliya saalax shariif sayid cali oo u warramaya wariyaha v o eda nuur xasan nuur buqaari oo jooga washington haween kale ganacsiga yaryar ee magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsigooda haweenkan ayaa waxay u badan yihiin kuwa ganacsiga dalaga beeraha kasoo go-ay ah ka ganacsado maalgelintan ganacsi ee loo sameeyey gabdhahan ayaa la filayaa inay kobcin doonto ganacsigooda yaryar ee soo kobcaya wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray baydhabo
soddon ka mid a haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada baydhabo ayaa bangiga i b s wuxuu siiyey dhaqaalo maalgelin deen ah oo loogu talagalay inay ku horumariyaan ganacsigooda haweenka ayaa qaatay tababar ku aadan sida ay kor ugu qaadi karaan ganacsigooda dibna ugu soo celin karaan lacagaha deenta la siiyey qof walba waxaa la siiyey lacag u dhiganta inta uu la egyahay ganacsigiisa haweenka maalgelinta loo sameeyey waxay ka ganacsadaan dalagyada kasoo go-a dalka qudaarta noocyadeeda kala duwan hilibka iyo ganacsiyo kale waxay sheegeen maalgelinta loo sameeyey inay waxweyn ka bedeleyso nolosha qoyska iyo midda ganacsigooda shaqada oo a b s hatamaylerayna maalgeliyahayta ama un anbaahagna saacada oo fasalka intii un walnana siyon eedan jeelna may fadaanaha mayleraay maamooyinkan intii eedlan taago kulay yaan baahagna alaga beero ya gadaana sida oo digirta galeyta misgeeda ada walaagasa gadaana markuu mayleraa eedaan ka mahadsanta mayleraa a b s
gobolka horta maamooyinka ya oo wadankana mayboohan walaa dhibaatadiisa isku badanta shaqyaradeena taale eed iyo eeda maybo i b s garab gobasho badan laka helay faa'iido weyn laka helay mayboo faa'iidadoona ka helnay aleen walaagii madiyada laka deemiyey maalkii maalkaa kadeertii maal barkaada la eree aglagoo goone ya meeliyeeda hayti ku helaasa madi ada shaqadaasan bilaawna adi iyaalka maybwa garboon isla haysteen door lagu ajalan dhigeete inaga isgoolkanka jara bilaan baahani maybwa dugsi bilisla koofadahay walwelbeen baahanta maama fadhije maybwa walwiingaya hayte aawna walkun dursanye ilow muhiimada maamada hayte maama hoobiya shaqeeyo bagala ya iyaalje moraalje on dhisanye maxamed xasan cabdiraxmaan oo ah madaxa maalgelinta i b s banki xarunta magaalada baydhabo ayaa sheegay maalgelinta loo sameeyey haweenka ganacsatada inuu yahay mid lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo ganacsiyada yaryar ee soo koraya bangigana kahiranta bangigana laneen isticmaalna keliya ani deengla usdadsiyaw akawnka ada lakiinfuri ma inbaahanta ani lacagda ada dhagato obaad ha shaqaysad inaad hakanagato bangi lacagdayta dhagato amanti adan baahantana koytu kulabat bangiga madaas mayka dhiiriday hobaatigeek lamkung lakasi sadukung lakasi bara ini shankung lakasii kor ilaa ada ku deerto bees qontonkun ama todobaatanku adan baahanta ini kambaniga ka kuwiinado ama ganacsiga ka ku koro marka bangiga garabkiingu isagna masiin kula jeena ini bangiga garabkiinga axmed sheekh xasan oo ah madaxa i b s banki xarunta magaalada baydhabo ayaa isna xusay in sababta loo maalgelinayo haweenka ay tahay hooyooyinka inay yihiin kuwa ugu badan ee deymaha dib ugu soo celiya bangiga tiimkan horta guud ahaan maybwaaha oo hata maalgelintan aragday koowaad la siiyow soddon qofo
een eh, soddonka qof mayba aan isku jaraana tiim oo misgeele eh, een eh, iyo een eh, shan qof camal oo kawaan ka shaqaysadaas oo gibir ka- kawaan ka shaqaysadayaan eh, iyo may leerahay is- tiim oo qudaarey eh. marka dadka inka badan maybu ahaa dadka oo misgeeleyta eh mayba rajeeyay insha allahu tacaala ini oo wax soo saarka dalka ini laku wada faa'iidaysado een geeka maybu ahaa een walalan erow bengiga aragday us inqaada ini maamooyinka la maalgeliya maybu dadka oo unkafayla oo markii la feeriyey deemo bengiyada dhiibaan dadka unkafayla oo mayleraay deenti qaadan hanaga koran ini yoyin arday marka mayba rajeeyahi ini oo may leerahay mas-uuliyaddaasay bangiga qaaday lakuwada faa'iidaysada een ganacsigana sidii aragday inka fu- fursad fayla lankuwada faa'iidaysa oo bilaahi era ganacsiyada yaryar ee ku yaala magaalada baydhabo ayaa inta badan waxay deymo ka qaataan bangiyada kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo si ay ugu horumariyaan ganacsigooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
kenya ayaa waxay martigelisay qaxooti muddo soddon sano ka badan iyada oo xerada dhadhaab iyo tan kaleete kaa kumaba ay noqdeen hoyga kumanaan kun oo qof oo kasoo jeeda gobolada ku yaala een, markaasi afrika qeybo ka mid ah oo colaadaha macaluusha iyo dhibaatooyinka ka jira aawadood ay ugu qaxeen wadanka kenya deriska ah dowladda kenya iyo maamulada gobolada gaarisa iyo turkaana ayaa haatan waxa ay wadaan qorshe lagu mideynayo qaxootiga iyo bulshada deegaanka si loo helo xal waar ah oo ka baxsan xeryahan qaxootiga haddaba wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen ayaa barnaamijkan ka wareysatay doctor jamaal maxamed oo ah isku duwaha deeqbixiyaasha iyo xiriirka wada shaqeynta dowladda hoose ee gaarisa ugu horreyntiina waxa ay weydiisay faa'iidooyinka barnaamijkan isdhexgalka qaxootiga iyo dadka deegaanka uu leeyahay guud ahaanba bulshada
faa'iidada marka laga hadlo horta waxan waa wax macnaa qasab looga dhigay wadamada saxiixee 1951 geneva convention qaxootinimada daa ogolaatay nidaamkaada labaad waxaa waaya marka qofkii inaad bulshadii aad dhexgeliso oo deegaanka integration aad subiso wadamada yurub iyo maraykanka waa nooga dheeraayeen arrintaas si fiican ee maarata u qeexan waxaa kugu xigaa marka eh, regional problemsaas ka jira oo ogtaa dagaalada maarata horn of africa ka socdo ee badhanka ka yarayni hadda diil qoxootigii soomaaliya lagu celini mise qofka eritrea eritrea lagu celini oo tripitate agreement yartaa lasoo qorto qofkii macnaha em, ma waa ma- wuxuu ka soo cararay unbu weli haddana wajahaya nationally markaan dhaho iyo countiga waan isku qabanay marka nationally refugee act 2021 baa jira oo qeexayo sida countiga ee u suubin karto nidaamkeeda ee qaxootida oo la degan ee bulshada u dhexgelin lahayd fundingkana iyo lacagaha waxaa bixinayaan kolley deeqbixiyaha nidaam noocaasaa noo dejisan Em, marka faa'iidaha ka soo baxayo integrationkan oo- waa waa wuu badan yahay wuuna faa'iido badan yahay waana wax fiican waxaa ka mid ah bulshada oo qaxootiga markay soo dhex gasho bulshadan oo maarata deegaanka ah xirfada oo saa aragteen islii iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin waa dad firfircoon oo business maarata driven ah dadka bulshada localka waxaa waaye xirfaday ku baranayaan taa waa meel kasta qaxootida hataa oo ku nool wadamada maaragtay sidii eh, asia waxaa lasku gartay daraasaadka la suubiyey qaxootida iyo bulshada oo maarata deegaanka markay u imaadaan inay kiciyaan oo ay maaragtay faa'iida business iyo maaragtay horsocod in laga helo Eh, anaga as accounty taas maxaa faa'iido noogu ah marka dakhligana soo galaayo ayaa kordhisami dakhliga markuu kordhismona marka waxaa waaye waxaan lacagta u isticmaalaynaa xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga wadooyinka la dhisaayo marka horumar baan u aragnaa maaragtay eh, inay arrintaa dhalani
jamaal goormo ayuu bilaabanayaa barnaamijkan barnaamijkan wuxuu bilaaban doonaa bishan april soo socoto oo national governmentka dowladda kenya ayaa keentay mashruuc la dhaho sharika plan oo qaxootida ku nool kenya oo dhan nidaam loo suubin rabo in maaragtay bulshada deegaanka la dhex- la dhexgeliyo oo integration u dhaco laakiin xoogaa yar waxaa dhibaato ka jirtaa turkana county already eega kalubeydan kuu sheegayo afartan saddex kun ku nool waa laga suubiyey integration gaarisaa ku xigtay oo aan suubisina nidaam oo kisideb gisideb la dhaho gisideb marka waa gaarisa integrated economic development plan marka waxaan rabnay qaxootiga dhaadhaab sidii bulshada aan u dhexgelin lahayn nidaam baan suubisinay Eh, 2023 iyo 2027 buu ahaa laba sano hadda naga go'day annaga oo programmihii wadno oo lacag u raadinayno dokumentkaas ayaa mashruucan kan kale oo shirika plan la dhahayo ayaa kor loo keenay dowladda national governmentka ayaa kor nooga keentay
ee dadka qaxootiga ee ku nool countiga gaarisa een waxay u badan yihiin ama ay yihiinba dad soomaali ah een ma laisdhihi karaa een uma baahna dadkaasi in loo sameeyo isdhexgal ee dadka qaxootiga iyo deegaanka ah maadaama markii horeba ay ahaayeen dad isku dhaqan ah, isku diin ah Eh, horta anaga qaxootigana haddaa si usii fiiriso oo waan ka duwanahay maarata turkana county qaxootida anaga nalalo- nala nool waa dad soomaaliyeed eh waa dad luuqad soomaali ku hadlaayo waa dad dhaqan soomaali leh waa dad muslim eh marka waa homogeneous se se weedhka isticmaalaan marka anaga already waan isguursanaa waan isla degnaa wax waan isla cunnaa waan isla beecshiraysnaa marka arrinta aan soo wadno baa u arkaa si formal ah in looga dhigaayo oo deeqbixina lacag uu bixini oo arrintii maaragtay si formal laga dhigi oo loo sii kordhinaya laakiin integrationka anaga already eh, waan qabnaa macnaha ma kala nahno eh, soomaali waa un soomaali laakiin turkana county markaa fiiriso waa qoomiyada dudu kala duduwan oo kala luuqad ku hadli kala dhaqan ah iyo kala diin ah markaan waxaan u arkayaa opportunitygan oo qaxootida iyo maaragtay eh, bulshada oo maaragtay deegaanka isdhex galayaan anaga uuna anface aad buu noo sii anfaci doonaa een ugu dambeyn maxaa caqabada ah oo barnaamijkan ee lagala kulmi karaa waxaan u aragno maarta xoogaa yar dhibaatooyin inuu keeni karno waxaa kamid ah haddii si fiican loo maareynin mashruucaas oo national governmentka ee tiir uga dhigan maarata gaarisa county mise turkana county haddii tiir ka dhiganin waxaa dhici karaa inay abuurto xoogaa yar maaragtay is aamin dara oo bulshadii maaragtay localska host communityga iyo qaxootida waayo resourceski aa yaraani waxaa laisku qabsanay maaragtay spacekii oo shaqaalaha waxaa laisku qabsanay maaragtay culeys oo xagga takhtarka caafimaadka eh, mise culeysya xagga biyaha aan dhahno mise xoolaha meesha ka daaqayaan marka xogaa yar waxaan leenahay waxaa laga yaabaa arrintan haddii si fiican loo maareen waayo oo loo isticmaali waayo maaragtay local governmentka iyo maaragtay siday wax u qeexeen waxay noqon kartaa counterproductive waxayna keeni kartaa maaragtay eh, issues yar laakiin issueskaas waa laga hortegi karaa Em, caqabada kalena kolley oo- oo- oo- oo- oo- oo arrintan aan u aragno waxaa ka- ka imaan kartaa haddii maaragtay eh, because anaga nidaam baan subisinay nidaamkeenna kolley eh, wuxuu qeexayaa maaragtay sidii waterga iyo sida caafimaadka oo kolley devolved ah oo anaga la rabo maaragtay inaan maarayno haddii national governmentka arrintan ee plankan ay kor ka keentay haddii iyaga haddana ay la wareegaan waxaan u yar aragnaa constitutionkii oo sheegayay devolve functionska oona siinaya maaragtay biyaheena saa u maareyn lahayn haddii ay noqoto maaragtay eh, bulshada deegaanka mise qaxootidoba mise caafimaadka oo iyadana devolved ah haddii maaragtay aan u aragno inay ku noqoto dowladda dhexe national governmentka taa xoogaa yarna waxay keeni kartaa strain oo ay ku keeni kartaa dhibaata sidii qaxootida iyo bulshada deegaanka ay isku dhexgali lahaayeen kaasi waxaa ahaa doctor jamaal maxamed oo isku duwaha deeqbixiyaashii xiriirka wada shaqaynta dowladaha hoose gaariso u waramaya wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington markana xiisad u dhexaysa dalalka turkiga iyo iiraan ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo ankara iyo tahraanba ay uga digeen in ay markaasi horjoogsadaan dadaalada lagu soo afjaraya dagaalka turkiga uu kula jiro kooxda fallaagada ee p k k sida uu kusoo waramayo dorian jones oo ku sugan istanbul heshiiska nabadeed oo lala galo fallaagada kurdiyiinta ah ayaa sare u qaadi karta saameynta turkiga ah ee dalka suuriya maxamed cabdixasan sandheere ayaa soo koobaya warbixintan ciidamada kurdiyiinta suuriya ee magacooda loo yaqaano syrian democratic forces amaba s d f kuwaasoo gacanta ku haya qaybo ka mida suuriya ayaa tobankii bishan marj saxeexay heshiis ay qayb kaga noqonayaan dowladda kumeelgaadhka ee dalka suuriya madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa soo dhoweeyey heshiiskan inkastoo ankara ay sheegtay in iiraan ay isku dayeyso inay carqaladayso If we glorify our brotherhood as Arabs, Turks, and Kurds, haddii aan xoojinno walaaltinimadeenna u dhaxaysa carabta turkida iyo kurdida waxaan hor joogsan karnaa dhibaatooyin laga maleegayo gobolka innaguna waxaan xasilooni u horseedi karnaa mustaqbalkeenna ka hor heshiiska suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan ayaa uga digay tehraan inayna carqaladaynin dadaalada lagu heshiisinayo kooxaha kurdiga ee s d f iyo xukuumadda dalka suuriya ankara waxay ku eedaysay kooxda s d f inay xiriir la leedahay fallaagada p k k taasoo turkiga mucaaradka ku ah waxaana heshiiska dimashiq uu qayb ka yahay dadaalada hogaamiyaha ururka p k k cabdalla ojalan uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalada muddada dheer kala dhexeeyey dowladda turkiga ee la xidhiidha xuquuqda dadka kurdiyiinta waa kan sarxaan afakan oo ah madaxa xarunta daraasaadka iiraan ee magaalada ankara oo arrintaasi sharxaya Ankara believes that Iran is trying to undermine this process both in Turkey.
ankara waxay aaminsan tahay in iiraan ay isku dayeyso inay carqaladayso hanaankan ee dhinacyada turkiga iyo suuriya inkastoo iiraanaanay si toosa u saamayn karin turkida haddana waxay si gaara saamayn ugu yeelan kartaa dalka suuriya iiraan waxay isku dayi kartaa inay ku qanciso kurdiyiinta inaysan oggolaanin baaqa cabdallah ojalan kaasina waa welwelka ugu weynee turkiya ee maalmihii lasoo dhaafay turkiga iyo iiraan waxay ku tartamayaan saamaynta gobolka waxaana ankara ay ku eedaysay tahraan inay p k k iyo kooxo kale u adeegsato inay wakiillo u noqdaan si ay uga hor tagto ololaha milatari ee turkigu uu ku hayo dagaalyahaniinta kurdiyiinta gaar ahaan turkigu waxa uu iiraan ku eedaynayaa inay taageerto howlgallada p k k ee buuralayda qandiil waa kan muraad aslan oo ka tirsan macadka seta ee daraasaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha oo taageera dowladda turkiga Kandil Mountain is divided in two countries. The first one is Iraq, and the other one is Iran, as you may know.
buuralayda qandiil waxay ku fidsan tahay laba waddan kan koowaadi waa ciraaq midka kalena waa iiraan hadda bal ka fikir haddii weerar ciidan u dhaco sida duqayn dhinaca cirka ah unugyada p k k ee qandiil dagaalyahanadoodu waxay gabaad ka helayaan iiraan waxay u baxsadaan dhinaca iiraan halkaas ayayna muddo soo joogaan tehraan waxay si adag u beenisay inay wax taageera siiso ururka p k k laakiin xilka tuurista iyo hogaamiyihii muddada dheer ka talinaya dalka suuriya bashaar al asad ayay iiraan uga dhigan tahay inay weyday xulufo muhiima hoggaanka cusub ee suuriya waxa uu u janjeedhaa dhinaca ankara halkii ay jaal la noqon lahaayeen tehraan heshiis nabadeed oo dhex mara turkiga iyo fallaagada kurdiyiinta waxa uu sii xoojinayaa walwalka iiraan ee ku aadan saamaynta sii kordhaysa ee turkigu ku leeyahay gobolka waa tan bilgahaan alagos oo maadada xidhiidhka caalamiga ka dhigta jaamacadda marmara ee magaalada istanbul turkigu wuxuu ku sii dhow yahay inuu soo afjaro dagaalka uu kula jiro ururka p k k iyadoo loo maraya siyaasado gudaha iyo dibaddaba ah taasina waxay cabsi ku abuurtay dowladda iiraan iiraan waxay aaminsan tahay in tani ay xadidi doonto saamaynteeda gobolka halka ay kor u qaadi doonto awoodda turkiga ee gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa ka cadhaysiyey iiraan kadib markii uu hanjabaad u jeediyey taasi oo ku sheegay in iiraan nafteedu ay la kulmi karto xasilooni darro haddii ay isku daydo inay qas ka abuurto suuriya hadalkan ayaa muujinaya sida ay ankara uga go'an tahay inay iska caabiso faragelinta iiraan xilli ay isku dayeyso inay soo afjarto dagaalkii muddada dheeraa kala dhexeeyey fallaagada kurdiyiinta dorian jones ayaa warbixintaas istanbuul ka soo diray maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya markana qasiidadii rabadaanka nabi ammaankaasi ayaan idaacaddeena aroornimo kusoo gebagabeynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o e da idinle intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo